galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa maalin arbaco ah bisha juulaay ee sannadka laba kun iyo labaylabaatankana waa labaatan waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali com saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah guddi iskood isugu xilqaamay xalinta khilaafaadka siyaasadeed ee doorashada somalilan ugu baaqay dhinacyada inay dulqaad muujiyaan
saxaleed madaxweynaha sidii loo sheegay ninka maanta dalka lagu sarreeya oo adiga ilahay waxaan ku dacay ilahay ku xigtiro madaxweyne waxaa la doonayaa inay dadku isku wado waxaa la doonayaa qodobada sharciya lagu cataamayo ilaalintiisa iyo socodsiintaa la doonaya waxa weeye shaqadaas qabsoonto baa laga leeyahay dulqaad iyo tanaasul badan ninka laga doonayaana madaxweyne waa adiga
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan etoobiya oo rajo ka qabta kordhinta wax soo saarka qamadiga
dowladdu waxa ay barnaamijkan uga gol leedahay in lagu daboolo baahida suuqa ka jirta in la dhimo soo dhoofinta iyo in fursado shaqo loo abuuro dadweynaha xilmayaaran abaara oo ah shaqaale kale ayaa sheegay in mashruucani uu isaga laf ahaantiisa saamayn togan ku yeeshay
qodobadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo anigoo ah cabdulqaadir samakaab ugu yaraan hal ruux ayaa la sheegay inuu ku dhintay laba kalena ay ku dhaawacmeen qarax miino oo maanta ka dhacay suuq ku yaala degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose qaraxa ayaa ka dhashay miinada dhulka lagu aaso ee soo boodada sida ay goobjoogayaal u sheegeen idaacadda v o a ilaa hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxan hase yeeshee waxaa weerada inta badan deegaankaasi ka dhacay sheegta ururka al-shabaab waa qaraxii labaad oo toddobaad gudihiis ka dhaca magaalooyinka ku dhowdhow magaalada caasimadda ee muqdisho ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay afar iyo toban kalena way ku dhaawacmeen qarax ismiidaamin ahaa oo toddobiyo tobankii bishan juulaay ka dhacay magaalada jowhar ee caasimadda maamulka hirshabeelle dadka dhaawacmay waxaa ku jira laba ka mida wasiirada hirshabeelle ururka al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkan waxaana warbaahinta ururkaasi taageerta ay sheegtay in qaraxa uu ahaa ismiidaamin madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa ku dhawaaqay arbacada maanta ah in maraykanka uu washington ku qabanayo bisha desembar shir madaxeed ballaaran oo uu la yeelanayo hogaamiyaasha qaaradda afrika si ay uga wada hadlaan caqabadaha adag ee ka imaanaya cunayarida iyo isbeddelka cimilada ee ka jira qaaradda bayaan uu soo saaray ayuu ku sheegay biden in kulanka diiradda lagu saari doono sida ay uga go-an tahay maraykanka muhiimadda uu siinayo xiriirka uula leeyahay afrika iyo xoojinta iskaashiga mudnaanta caalamiga ah sarkaal sare oo ka tirsan maamulka biden oo diiday in magaciisa la sheego oo reuters ay soo xigatay ayaa sheegay in shir madaxeedka maraykanka iyo afrika oo la qorsheeyey in la qabto saddex iyo tobanka ilaa iyo shan iyo tobanka bishan desembar ay ka qaybgeli doonaan ilaa konton hogaamiye oo afrikaan ah madaxweynaha maraykanka ayaa sidoo kale sheegay in lagu lafaguri doono abuurista dhaqaale cusub horumarinta dimuqraadiyadda xuquuqda aadanaha amniga iyo wax ka qabashada masiibooyinka biden oo aan weli booqan africa tan iyo markii madaxweynaha loo doortay ayaa shir madaxeedkan waxa uu noqon doonaa kii ugu ballaarnaa ee uu diiradda ku saarayo arrimaha qalafsan ee ka jira qaaradda hadalka biden ayaa imaanaya iyadoo hay-adda samafalka ee u s a d ee maraykanka ay ku dhawaaqday isniintii in qiyaastii hal dhibic saddex bilyan oo gargaar ah ay siinayso dalalka geeska afrika ku yaala ee soomaaliya ethoobiya iyo kenya si ay uga hortagaan gaajada iyo dhimashada baahsan ee ka dhalatay abaaraha iyo colaadaha ay wajahayaan baarlamaanka dalka srilanka ayaa arbacada maanta u codeeyey in madaxweyne uu noqdo ra-iisul wasaarihii dalkaasi ranil wikramsin kadib markii madaxweynihii hore uu ka cararay dalkaasi iyadoo ay socdaan dibadbaxyo ka dhashay dhibaatada dhaqaale xume ee ku habsatay kadib doorashadii qarsoodiga ahayd ee maanta dhacday wikramsin oo saddexiyo toddobaatan sano jir ah ayaa bedelaya madaxweynaha xafiiska laga eriyey ee gotobaya rajabaksa kaas oo dibadbaxyaal caraysan ay gudaha ugu galeen aqalka madaxtooyada hogaamiyaha cusub ee srilanka oo helay boqol afar iyo soddon cod ayaa ka adkaaday dulas lahobroma oo isagana helay labaiyo siddeetan cod wuxuuna xafiiska madaxweynaha sii joogi doonaa ilaa iyo laba kun iyo afar iyo labaatanka wakramsiin ayaa doorashadiisa kadib u sheegay baarlamaanka dalkaas in dalkiisa uu ku jiro xaalad adag oo uu wajahayo caqabado waaweyn waxaana ugu baaqay siyaasiyiinta kasoo horjeeda in dowladiisa ay kala shaqeeyaan xasilinta dalka dadka srilanka ayaa mudaaharaadyo dhigaya muddo bilo ah kadib markii uu ka dhacay dhaqaale burbur sababay in dadka dalkaasi ay iibsan kari waayaan cunnada iyo shidaalka iyo waxyaabaha kale ee daruuriga u ah nolosha madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa talaadadii taageero weyn ka helay iiraan si uu ugu qiildayo ololihiisa militari ee uu ka wada ukrein iyadoo hogaamiyaha ugu sarreeya iiraan cali khameyni uu sheegay in galbeedka ay kasoo horjeedaan ruushka oo xoog leh oo madax bannaan khameni oo ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in haddii ruushka uu ciidamo u diri lahayn ukrain ay dhici lahayd inuu la kulmo weerar uga iman lahaa neto hadalkaas oo ah mid u eg kuwii uu horay dagaalka ugu marmarsiyooday putin khubarada ayaa warkan ku sifeeyey mid ka tarjumaya xiriirka sii xoogeysanaya ee ka dhexeeya moscow iyo tehraan maadaama labadoodaba ay wajahayaan cunuqabataynta reer galbeedka xulufada neto ayaa xoojiyey joogitaanka ciidamadooda ee bariga yurub waxayna ukrain siiyeen hub si ay uga hortagaan weerarka ruushka kulanka tehraan ka dhacay ayaa sidoo kale wuxuu putin kula kulmay madaxweynaha iiraan resi iyo madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan dhegeystayaal warkeenii dunidana waa naga intaa halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal sidii aad wararkaba ku maqlayseen wararka ka imaanaya degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegaya in ugu yaraan hal qof uu ku dhintay laba kalena ay ku dhaawacmeen qarax miino oo maanta ka dhacay suuq ku yaala degmadaasi qaraxa ayaa ka dhashay miino kusoo booda ah sida ay goobjoogayaal u sheegeen v o a ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxa hase yeeshee waxaa weerarada inta badan deegaankaasi ka dhaca sheegta ururka al-shabaab guddi iskood isugu xilqaamay dhexdhexaadinta xukuumadda somalilan iyo xisbiyada mucaaradka ayaa ugu baaqay dhinacyada siyaasadda inay dulqaad muujiyaan talaadadan ayaa tallaabadan ayaa timi kadib markii mucaaradka ay shalay sheegeen inay burbureen wadahadaladii u dhexeeyey labada dhinac ee ku saabsanaa sidii loo soo kala horumarinayo doorashooyinka soo socda warkan waxaa hargeysa ka soo diray qadar maxamed cakulle guddidii iskood isu xilqaamay ee gaarka ahaa ayaa markii ugu horraysay ka hadlay wadahadallada la sheegay inay natiijo la'aan ku dhammaadeen ee xisbiyada mucaaridkaah iyo xukuumadda u dhexeeyey sheekh ismaaciil cabdi huure sheekh ismaaciil dheeg oo u hadlay guddidan maanta ayaa waxa uu sheegay in guddida ay ugu dambaysay iyadoo wadahadalladu ay meel fiican marayaan islamarkaana guddidu ay debadda uga baxday markii laysu wada yimid mucaarad iyo muxaafid iyo guddidayadii dowladdu annaga wax kalsooniya namaysi waxaanay dowladdu ku dooday in arrintani ay marayso marxalad ay sharci u baahan tahay ugu dambaynna waxaa la ysla gartay oo lagu heshiiyey in guddoomiyaha guurtiga iyo guddoomiyaha wakiiladu ay arrintaas ka garnaqaan annaguna annaga oo mahadsan aanu arrinta ka daawanno shaashadaha oo hadba hadalka ay wax marayaan aanu la socon arrintii sidaas ahayd in la wada hadlaayo oo la gar dhaqaayo waxaanu shalay ku baraarugnay iyada oo la leeyahay arrintii waa lagu kala kacay iyada oo labada dhinac dhinaca weliba uu shir jaraa'id qabanayo isaga oo ismahadsiinaya amba ismacaash siinaya intaa kadib waxaanu jecellahay inaanu baaqyo kookooban soo jeedinno dhinacyo kow waxaanu baaq u soo jeedinay labadii guddoomiye ee wakiilada iyo guurtida ee arrinta aanu kaga nimid in halkay arrintii ku dambaysay inay bulshada reer somalilan la wadaagaan ayaanu ka codsanaynaa oo aan u soo jeedinaynaa laba waxaan u soo jeedinaynaa baab madaxweynaha madax meel ka sarraysaa oo la salaaxaa ma jirto madaxweynuhu marna waa madaxweyne marna waa guddoomiye xisbi oo dalka u tartamaya isaga iyo ragga kale way u siman yihiin tartanka dalka iyo qaran sidaa awgeed waxaan madaxweynaha leenahay madaxweyne hadday xumaatana mas-uuliyad baad ku leedahay hadday hagaagtana mas-uuliyad baad ku leedahay mas-uuliyaddaada qaado in laba doorasho keebaa la soo horraysiiya inaan dalkeenu dhibaato u gelin xal waa loo heli karay xal ha loo raadiya ayaanu leenahay waxa kale oo aanu u soo jeedinaynaa xisbiyada mucaaridka waxaanu leenahay haddii dalkan danaynaysaan haddii aad dan inaad weli madax ka noqotaan aad danaynaysaan sidii markii horeba aad u aqbasheen inaad mudaxaaraadyada aad joojinaysaan waa in maantana waayeennimo laydinka arko waa in laydinka arko idinko nabadda iyo xasiloonida dalka iyo dalka tixgelinaya waa in laydinka arko waa in sabir laydinka arko waxaa kaloo kusoo jeedinaynaa bulshada reer somalilan iyo shacbiweynaha waxaanu leenahay amniga qof kasta waa wixii umusha u dana ayaa ilmaha u dana waxaanu leenahay amnigiina ilaashada dhinaca kale suldaan maxamed jaamac dhowel ayaa isaguna ka hadlay haddaan odayaashaas xilqaamin cidlanu kagama imanay waxaan kaga niminay labada guddoomiye goleban labada guddoomiye gole waxaanu leenahay kor dhibcay ku jirta wa kaa soo warri oo xumalaane dadka u warrama oo wax sheega hadday waxay nii dhiman yihiin alqabta waxaan leeyahay madaxweynaha sidii loo sheegay ninka maanta dalka lagu sarreeya oo adiga ilahay waxaan ku dacayn ilahay kugu xintiro madaxweyne waxaa la doonayaa inaa dadka isku wado waxaa la doonayaa qodobada sharciya lagu cataabayo ilaalintiisa iyo socodsiintaa la doonaya waxa weeye shaqadaas ha qabsoon tabaanan leeyahay kule dulqaad iyo tanaasul badan ninka laga doonayaana madaxweyne waa adig xisbiyada mucaaradka waxaan ku dardaarmaynaa sidaa loo akhriyey waad ku mahadsantihin wixii aad naga soo golaateen waxaan nagu dardaaraynaa in ad tudhaan dadka ad u tudhaan abaaraha dhacay iyo umuurtayna haysata iyo waxaasoo dhan ad u tudhaan qoydaan haddii la yidhaahdo abaabulka mudaharaadada ma naqaanin in arrintaa ka tudhaan ood ka daysaan baan waxaan bulshada leenahay cidda lagu hurdamaya hirdada waa inaga cidda yaacaysa waa inaga waxa weeye waxay niidana inuu dalkiinu nabad ahaado khadar maxamed cakulle v o e hargeysa
deegaanada soomaalida ee geeska afrika waxaa ka jira dhaqaaqaqyo la doonayo in lagu hormariyo afka soomaaliga oo laga digay inay ku imaan karto halis qaninimadiisa ama ay hoos u dhacdo magaalada hargeysa ayaa aqoon-yahano ku xeeldheer afka hooyo ay muddo toddobaad ah ka bixinayeen cashiro lagu baranayay qoraal curinta xeerarka iyo weliba soo bandhigada sheekooyinka iyagoo qoraal ah xarunta dhaqanka hargeysa oo howshan fududeysa ayaa sheegtay in hadafka uu yahay in la soo saaro qoraaladii dadka hagi lahaa oo afkoodana qaabeyn lahaa warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa mar kale hargeysa ka soo diray wariyaha v o eda qadar maxamed cakulle
magaalada hargeysa dhowaan waxaa lagu qabtay tobabar noociisii uu ku cusub yahay oo la xidhiidha horumarinta afka hooyo waxaana loogu magacdaray qoraal cuninta tulmoon haddaba jaamac muuse jaamac waa guddoomiyaha xarunta dhaqanka ee hargeysa waxa uu sharaxayaa ujeeddada laga leeyahay tababarka qoraalka curinta tulmoon
qoraal curinta toolmoon iyo ereyga toolmoon labaduba waxay daba socdaan allah naxariistay siciid jaamac xuseen shaqooyinkiisii qaybo ka mida oo xarunta qayb weyn ka ahaa waxa weeyaan runtii tobankii sana udambeeyey waxaynu ku dadaalaynay in dhirada dadka wax qora wax qora wax qora waana ay hirgashay taasi oo meel kasta amaba dhigbug baa ka jira ama qoraal baa ka jira fara badanood dadku soo saarayaan waxaynala noqotay mar haddii aynu tiradii hayno inaynu tayadii raadino aynu ku noqono sidii wax wanaagsan oo wax qurux badan iyo wax saxan loo qori lahaa marka toolmoonaantu halkaasay ka imanaysaa markaa sababtaa weye sababta keentay in xoog loo saaro had iyo jeer xarunta shaqadeeda gaar ahaan xilliga buugfeerka in qoraal corinta toolmoon xooga la saaro afkeenina waxaynu doonaynaa inuu kobco sidaa daraaddeed waxaa loo baahan yahay in la dhex galo la baadho sida ugu wanaagsan ee af soomaaliga loo qori karaayo markii farta soomaaliga la qoray afku ka hor buu qoraaye markii farta soomaaliga la go-aansaday ta la dhigaayo shaqo fara badan baa runtii la qabtay oo qaamuuska ugu horeeyo oo ay xeerarkii lasoo saaray horeeyeen laakiin dib looguma noqoninoo baadhitaan loo dhammaystiran yahay lama samaynin taasi waxay keentay in goobaha sida xarunta dhaqanka oo kale ay xil qaataan ka badan tii ahayd inay ururinta maaragtay suugaanta iyo dhaqankii afka hayaan ay tahay in dadka la baro sidii ugu wanaagsaneed ay waxu qori kari lahaayeen adduunyada xeer laguma dejiyo sida wax loo qoro waxaa lagu dejiyaa qoraa wanaagsan oo soo baxa oo si wanaagsan waxu qoraa oo dabeedna dadku ay ku daydaan waxaan isku dayeynaa in ay kasoo baxaan qoraayadii dadkan hagi lahaa ee afkooda meeleyn lahaa ee qaabeyn lahaa ee habka loo qorayo u samayn lahaa
luuqada uu ka mid yahay afka soomaaligu ayaa qaramada midoobay waxa ay saadaalisay inuu dabar go-ay doono ama dhibaatooyinka ku gadaamani ay sahayan doonaan laakiin dooddaasi waxaan aaminsanayn islamarkaana ka soo hor jeestay sheekh maxamuud xasan dalmar afku wuxuu ku xidhan yahay dabargo-iisa iyo zuulidiisa ummadda ku hadlaysaa inay zuusho ama dhifka laga waayo ummadda soomaalida la yidhaahdo ee ku dhaqan ilaa gosha herar ilaa badweynta hindiga ilaa gacanka cadmeed ilaa iyo n f d iyo doolow dadka ruqcadda intaa la eg ku dhaqan ayaa mar kaliya afkooda la waayayaa oo uu dabar go-ayaa wax macquula ma aha waa habaar baanu haystaa aniguo ummaddii soomaaliyeed oo la waayay bay ka dhigan tahay waxaase meesha ku jira waxa weeye tamarguur iyo tayadiyo yacni baylahda ama tasawda weeye halka ay dhibaatadu ka imanaysa waxaana weeye afafka oo dhan baa soo mara marxalad afafka oo dhanba ay soo maraan ayaa af soomaaligu iminka maraya laakiin af guuraya ama la waayayo ama khatar galayo dabar go-aya iima muuqdo mana dhacayso waana yacni wax aan odhan karo waxa weeyaan dardaar warin habaar shabbahda
tababarka noociisu ku cusub yahay ee lagu qabtay xarunta dhaqanka ee hargeysa waxaa ka qayb galay dhallinyaro fara badan oo xiisaynayay afka hooye ee soomaaliga iyo qoraalkiisaba mid ka mida dhallinyaradaasi ayaa u sheegtay barnaamijka qubanaha waxay ka faa'iiday tababarkan
waxaanu qaadannay qoraal cuninta tolmoon waxaan ka mid ah ardaydii qaatay maasha allah waxaanu qaadan toddoba cisho oo xiriira waxaa noo qabtay macalimiin tareeninka noo bixinayay macalimiin takhasus u leh ama qorinta tolmoon ama qoray buug badan oo sheekoofaneedya ka mid yihiin sidoo kale waxaanu ka faa'iidnay ama ka faa'iidnay maanta waxaanu tagnay anagoo curin karayna sheekafaneed ha ahaato nagu jirto yadadiilo qoraal ama barannay afkayagii iyo habka loo isticmaalayay khadar maxamed cakulle v o e hargeysa
madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa talaadadii sheegay in ruushka uu diyaar u yahay inuu fududeeyo shixnadaha badarka ee ukrein ee laga soo rarayo dekadaha ku teedsan badda madow balse waxa uu doonayaa in dalalka reer galbeedka ay ka qaadaan cunuqabataynta ka dhanka ah dhoofinta badarka ee ruushka ibraahim xasan daandurey ayaa warbixintan inoo soo jeedinaya
putin ayaa waxa uu ka hadlay iiraan kadib markii uu la kulmay madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan uuna kala kulmay qorshaha la soo jeediyey ee ah in dib loo bilaabo dhoofinta badarka ukrein duulaanka ruushka ee ukrein ayaa carqaladeeyey ganacsiga dalkaasi iyadoo cadaadis la saaray sahayda cuntada adduunka qaramada midoobey ayaa waxa ay ku lug lahayd wadahadallada lagu ogolaanayo raridda badarka dalkaasi ukrein ku-xigeenka afhayeenka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres farxaan xaq ayaa u sheegay shalay suxufiyiinta in guteres uu weli rajo ka qabo in heshiiska la dhammaystiro isagoo intaasna ku daray guteres uu wadaxaajoodyada socda kaga hadlay telefoon isniintii uu kula hadlay madaxweynaha dalkaasi ukrain volodimir zeloniski putin sidoo kale waxa uu shalayto kula kulmay magaalada tehraan hogaamiyaha ruuxiga ee dalkaasi iiraan ayatullah cali khamiini taasi oo muujinaysa xiriir dhow oo ka dhexeeya labada dal xiriirka aan la leenahay khamiini waa mid aada u muhiima ayuu yidhi oshakof la taliyaha siyaasadda arrimaha dibadda ee putin mar uu warfideen kula hadlayay magaalada moscow wadahadal lagu kalsoon yahay ayaa dhex maray oo ku saabsan arrimaha ugu muhiimsan ee ajandaha labageesoodka iyo kuwa caalamiga arrimaha intooda badan mowqifyadan waa kuwo isku dhow ama isku mida ayuu yidhi oshakof iyadoo ruushku wajahayo cunaqabataynta dhaqaale ee reer galbeedka ee duulaanku uu ku qaaday dalka ukrain ayaa waxa uu isku dayaa inuu xoojiyo xiriirka istaraatiijiyadeed ee iiraan shiinaha iyo indiya iiraan ayaa sidoo kaleeto waxa ay wajahaysaa cunaqabateyn dhaqaale oo reer galbeedka iyo khilaafyada joogtada ah ee kala dhexeeya maraykanka ee ku saabsan barnaamijkeeda nucleerka iyadoo rajo ka muujisay xiriir dhow oo ay la yeelato ruushka labada wadanba waxa ay leeyihiin waayo aragnimo wanaagsan oo ku aadan ka hortagga argaxisanimada tanina waxa ay keentay ammaan badan oo gobolka ayuu yidhi madaxweynaha dalka iiraan ibraahim raisi kadib markii uu la kulmay putin isagoo sheegay inuu rajaynayo in booqashada putin ee iiraan ay kordhin doonto iskaashiga ka dhexeeya labadeena dal ee madax bannaan ayuu yidhi madaxweyne raisi afhayeenka amniga qaranka ee aqalka cad john kirby ayaa talaadadii shalay waxa uu u sheegay warfidyaanka in sirdoonku tilmaamay in ruushka gogasha uu dhigayo ay tahay mid uu ku doonayo inuu ku darsado dhulka ukrain ay maamusho taasi oo xadgudub ku ah madax bannaanada dalkaasi ukrain kirby ayaa waxa uu sheegay in meelaha ku lugta leh qorshayaasha uu ruushku dib weegista ku samaynayo ay ka mid yihiin kherson saprisia iyo dhammaan gobollada doniski iyo lohonisk kirby ayaa ku booriyey koongareeska maraykanka inay ansixiyaan ku-biiritaanka finland iyo sweden ee nato isagoo sheegay in maamulka biden uu doonayo inuu arko labada dal sida ugu dhaqsaha badan ee suurtagalka ah inay ugu soo biiraan isbahaysiga
mahadsanid ibraahim xasan daandarey oo warbixintaasi nala socodsiinaya markana ethoobiya dalka ethoobiya inkasta oo halista abaartu ay jirto meelaha qaarna ay dagaalo sokeeye ka socdaan haddana wax soo saarka qamadiga ayaa la filayaa in toddobaatan boqolkiiba uu kordho sanadkan si markaasi ay ethoobiya u yarayso cuntada ay dibadda ka keensato inkastoo ay arrintaasi rajo muujinayso haddana malaayiin ethoobiyan ah ayaa u baahan cunto gargaar ah henry wilkins ayaa warbixintan ka soo diray magaalada sameera ee caasimada gobolka cafarta ee dalka ethoobiya waxaana inoo soo koobaya jacfar kuukay
duleedka sameera cagafcagafyadu beeraha ayay falayaan si ay qamadi ugu abuuraan waxa ay caan ku tahay dhul oomane ah iyo cimilo qallalan gobolka cafarta gaar ahaan sameera beeraha waraabka hela waa dhif dhibaatadaasina waa mid si joogta ah sare ugu sii kacaysa dadaalka ay dowladda itoobiya ku doonayso inay ku beerto qamadi badan ayaa horseed u noqonaya in wax soo saarku uu ka kordho hal dhibic afartan iyo laba milyan oo tan sannadkii hore lana gaarsiiyo laba dhibic afar milyan oo tan sannadkan sida laga soo xigtay tirakoobyada dowladda geto kasa waa mid ka mida shaqaalaha mashruucan dowladdu waxa ay barnaamijkan uga gol leedahay in lagu daboolo baahida suuqa ka jirta in la dhimo soo dhoofinta iyo in fursado shaqo loo abuuro dadweynaha hilmayaaran abaara oo ah shaqaale kale ayaa sheegay in mashruucani uu isaga laf ahaantiisa saamayn togan ku yeeshay kun iyo sagaal boqol oo bir ayaan meel kale kaga shaqayn jiray laakiin hadda markii uu barnaamijkan bilaabmay mushaarkaygu waxa uu noqday saddex kun yoolka dowladdu waa in gebi ahaanba sanadka soo socda meesha laga saaro baahida loo qabo in qamadi dibadda laga soo dhoofiyo sanadkii ina dhaafay waxa aanu qorshaynay in sideed kun iyo afar boqol oo hegtar oo dhul ah aanu qamadi ku beerno waxaanu ku guulaysanay inaannu hirgelinno himiladaasi innaga oo kaashanayna dowladda itoobiya iyo shacabka waxa kale oo aanu u xusul duubaynaa inaannu sii kordhinno dadaalkeenna iyo inaannu sare usii qaadno wax soo saarka si kastaba ha ahaatee waaxda beeraha maraykanka ayaa sheegtay in himilada etoobiya ee ah in meesha laga saaro baahida soo dhoofsashada qamadiga sanadka soo socda ay tahay mid aan maangal ahayn xaalatan ka daran gobolka cafar sooma marin waxaa laba jibaarantay saameynta colaadaha iyo abaarta dowladduna waxa ayba sheegtay in sagaashan iyo shan cafartu ay wajahayaan cunto yari abaarta ba-an ee gobolka iyo dagaalka etoobiya ee u dhexeeya dowladda dhexe iyo gobolka tigree ayaa dad lagu qiyaasay labaatan dhibic afar milyan oo qof oo etoobiya ku nool ku qasbay inay u baahdaan cunto gargaara sidaasi waxaa sheegtay hay-adda cuntada adduunka ee w f p intaa waxaa dheer dhinacyada dagaalamaya ayaa lagu eedeeyey in ay xanibeen cuntada kaalmada ah ee la qorsheeyey in la gaarsiiyo dadka nugul halka hay-adda qaramada midoobeyna ay xustay in cunaqabataynta shidaalka ee tigree saaran ay sidoo kale xaaladda kaga sii darayso colaada ka ogan yukrain ayaa hoos u dhigtay xaddiga qamadiga lasoo dhoofiyo waxayna sare u qaaday qiimaha cuntada lixdan iyo lix boqolkiiba sida ay sheegtay w f p hay-adda cuntada iyo beeraha ee qaramada midoobay ayaa sidoo kale sheegtay in ruushku uu xanibaado kusoo rogay dhoofinta bacriminta taasi oo beerista qamadiga ka dhigi karta mid adag qarash badanna uu ku baxo dalalka sida etoobiya ah ee qamadiga iyo bacriminta soo dhoofsan jiray waxaa iska cad in arrintani ay saamayn taban ku yeelan doonto marka la eego dadka sida aadka ah ugu baahan gargaarka cuntada kaalmo kasta ha ahaato qamadi amaba wax kale eh waxaa iska cad inaanay si dhaqso ah ku soo gaari doonin
mahadsanid jacfar kuukaay oo noo soo jeedinayay warbixintii henry wilkins uu kasoo diray ethoobiya markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha mawda barashada laga fiirsha dhinacyada lotejinaadeenago barqudha mabidnawda barashada laga fiirsha dhinacyada
halka aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington goordhow waxaad dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idin dulmaro wararka ka imaanaya degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegaya in ugu yaraan hal qof uu ku dhintay laba kalena ay ku dhaawacmeen qarax miino oo maanta ka dhacay suuqa degmada afgooye qaraxan ayaa ka dhashay miino soo booda ah sida ay goobjoogayaal u sheegeen idaacadda v o a ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxan hase yeeshee waxaa weerarada inta badan deegaankaasi ka dhaca sheegta ururka al-shabaab waa qaraxii labaad ee toddobaad gudihiisa ka dhaca magaalooyinka ku dhowdhow magaalada caasimadda ee muqdisho ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay afar iyo toban kalena way ku dhaawacmeen qarax ismiidaamin ahaa oo toddobiyo tobankii bishan juulaay ka dhacay magaalada jowhar ee caasimadda maamulka hirshabeelle dadka dhaawacmay ayaa waxaa ku jiray laba ka mida wasiirada hirshabeelle ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi waxaana warbaahinta ururkaasi taageerta ay sheegtay in qaraxa uu ahaa mid ismiidaamina madaxweynaha mareykanka jo biden ayaa ku dhawaaqay arbacada maanta ah in mareykanka uu washington ku qabanayo bisha disembar shir madaxeed ballaaran oo uu la yeelanayo hogaamiyaasha qaaradda afrika si ay uga wada hadlaan caqabadaha adag ee ka imaanaya cunayarida iyo isbeddelka cimilada ee ka jira qaaradda bayaan uu soo saara ayuu ku sheegay biden in kulanka diiradda lagu saari doono sida ay uga go-an tahay maraykanka muhiimadda uu siinayo xiriirka ay la leeyihiin afrika iyo xoojinta iskaashiga mudnaanta caalamiga ah sarkaal sare oo ka tirsan maamulka biden oo diiday in magaciisa la sheego oo reuters ay soo xigatay ayaa sheegay in shir madaxeedka maraykanka iyo afrika oo la qorsheeyey in la qabto saddex iyo tobanka ilaa iyo shan iyo tobanka bisha disembar ay ka qaybgeli doonaan ilaa iyo konton hogaamiye oo afrikaan ah madaxweynaha maraykanka ayaa sidoo kale sheegay in lagu lafaguri doono abuurista dhaqaale cusub horumarinta dimuqraadiyadda xuquuqda aadanaha amniga iyo wax ka qabashada masiibooyinka biden oo aan weli booqan afrika tan iyo markii uu madaxweynaha loo doortay ayaa shir madaxeedkan waxa uu noqon doonaa kii ugu ballaarnaa ee uu diiradda ku saarayo arrimaha qallafsan ee ka jira qaaradda afrika dhegeystayaal qodobadeennii wararka ugu waaweynaana waa nageynta halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington galabta iyo wararka ayaadna dhageysanaysaan jahwararka dhanka isticmaalka ah ayaa ka taagan mid ka mida wadooyinka sida casriga ah loo dhisay ee magaalada nairobi ee dalka kenya oo ka mida jidadka loogu talagalay inay yareeyaan saxmadda taasoo ah waddo marka ay gaadiidka marayaan ay bixiyaan khidmad gaar ah shilalka qaarkood ayaana dad badan ay ku dhinteen arrintan ayaa loo sababeynayaa darawlada gaadiidka oo aanan aqoon durugsan u lahayn isticmaalka waddadan arrinkan warbixin ku saabsan waxaa nairobi ka soo diray wariyaha v o e-da qadar maxamuud xareed
waddada habka casriga ah loo dhisay ee bartamaha magaalada nairobi waa waddo cusub oo ka mid ah waxqabadka uu ka tegayo madaxweynaha xilka kasii degaya ee kenya uhuru kenyatta oo dhowaan xariga ka jiray islamarkaana uu dhismaha waddadan uu ka caawiyey kenya dalka shiinaha waddadan oo ah mid lacag lagu maro toddobaadyadii lasoo dhaafay ayaa waxaa ka taagnaa jahawareer ku aadan qaabka ay darawallada iyo gaadiidku ay u isticmaalayaan arrintaasoo dhalisay inay bataan shilalka ka dhacaya waddadan ilaa hadda inta la xaqiijiyey ku dhowaad toban qof ayaana ku geeriyootay shilal baabuur oo ka dhacay jidka expressway ee bartamaha magaalada nairobi dowladda kenya ayaana durbadii soo saartay go-aano ay waddada uga mamnuucayso inay isticmaalaan darawallada kaxeeya gaadiidka dadweynaha ee loo yaqaano b s v iyagoo keliya inay waddadan isticmaalaan loo ogolaaday baabuurta sida gaarka loo leeyahay arrintan ayay dowladda kenya uga gol leedahay sidii ay u xadidi lahayd shilalka iyo jahawareerka ka taagan waddadan haddaba muxuu yahay jahawareerka ka taagan isticmaalka waddadan si aan wax uga ogaano ayaa waxaan wax ka weydiiyey maxamed cali salaad oo ku xeel dheer arrimaha gaadiidka iyo waddooyinka ee kenya marka koowaad waddadan horta saa og tahayba ama la wada ogyahay horta waa waddo cusub wey waddadan waxaa la dhisay dhowr sano kadib hadda dhowaan baa la furay muddo aan dheereen waxaan filaya hataa sanad weli mayna gaar inta hadda la isticmaalayo waddadan china dhisay waa waddo si casri ah loo dhisay waa waddo rool lagu maro tool lagu maro ama ama lacag bixin lagu cashu lacag baa la bixiya dadka marayo waddo friiliska maro maahan marka shilalkii way ku bateen waddadan maxaa sababaya laleeyahay dabcan waxaa inta badan sababaya oo warbixinta hataa idaacaduhu inta badan sheegayaan ama dowladda ka soo baxday dadku wadadan waxaa loo sheegay waxay ogyihiin keliya inay tahay waxay aaminsan yihiin inay tahay waddo hal meeloo laga fuulo leh hal meeloo looga degana leh oo geeska u hore ee magaalada molongo la yirahdo oo magaalada aan filay inaan yar ka baxsatay airboork agtiisa laga soo fuulayo loogana degayo geeska kaleete ee meesha la yirahdo westland dadkaasay aaminsan yihiin laakiin waddadu intaa keli ma ahan waxay leedahay horta dhowr caqabad bay jiraan kow horta waddadu waxaa jira waxay leedahay jointiyo fara badan oo lagana soo fuulo lagana dego oo sida xaafadaha qaar u noqonaya ama waddooyinka bibasyada ay magaalada ku wareegaya waddooyinka galay leedahay waddooyin sidoo kale ka soo galo oo qofka raba inuu halkaa ka soo fuulo ayadan laga soo fuuli karo bay leedahay marka dadku inta badan ma aaminsano waddada inay leedahay jointiyaal meelo laga dego laga soo fulo inay leedahay ma aaminsano qofku wuxuu maqlay waddadan waa waddo cusub intaa laga fuula xaggaasay ku dhammaataa in jointiyadan waddooyinka dhexda yaallo meelo waxaa jira roto lacag lagu bixiyo meel waxaa jira rasiidka lagaaga goynahayo dhaxda gudaha ay ku leedahay oo la istaago waxaasoo dhan ba iyagoon ogeyn bay intay sriidda salka soo qabtaan bay waxay ku imaanayaan meeshii oo jaam ah oo baabuur taagan tahay mararka qaarna maarata aysan calaamado quman oo loo dhigo oo laga arkayo dadkii ma lahan dowladda naftirkeeda runtii ama qolooyinka waddooyinka naftirkooda waxay ku eedaysan yihiin ma ayna sameyn calaamado sax ah oo dadkii tusaya in meeshaasi ay leedahay meelo badan oo laga fuula meelo laga degan ay leedahay bamsiyaal yar yar oo waxaa jira diririg ahoo oo aad aan loo fahmin laakiin dadka ay wax ku dareemi karaan ayaguna lama dhigin marka qofkii wuxuu aaminsan in inta ka fuula halkaa kaga dekeli inay tahay iyagoo orday iska soo gelayaan intaa waxaa dheer dadka qaar darawinta qaar iyagoo sakhraamay ay soo gelayaan xilliyo dambe sida darawalkii ugu horreeyey ee shil ku galay waxaa la sheegay inuu sakhraansanaa runtii si xawli ah wuu ku soo galay wixii o dhan wuu dulmaray isna wuu ku dhintay markii baaritaan la sameynay waxay sheegeen inuu daroogaysnaa marka caqabadahaasoo isku isbiirsaday baa sababaya inta badan in shirkan u dhaco waxaan arkayay dowladda oo gaadiidka dadweynaha amaba mataatuuga gaadiidka mataatuuga inay isticmaalaan ka mamnuucday waddadan marka ma tatuuga unbaa inta badan shilalkii u dambeeyey ka dhacayay waddadan iyo jahawareerka kulug lahaa sideedaba kuwaas criminal mar walba waxay ku eedaysan yihin inay yihiin dad aanan sharciga eegin waddooyinka aanan maaragtay sida loogu baahna aanan u isticmaalin marka mar walbaba eedda way la jirtaa ma ahan oo keliya dhibaatada meesha ay ka taagan tahay isticmaalka waddada cusub ee bartamaha nairobi marta ee waxaa sidoo kale sanadba sanadka ka sii dambeeya sii kordhaya dhibaatooyinka ka dhasha shilalka gaadiidka oo ay ku dhintaan dadka ugu badan ee ku dhinta dalka kenya sanad kasta arrintaas ayaana loo aanaynayaa inay ka dhashaan ciriiriga iyo qaabdhismeedka wadooyinka dalka kenya kharow saad og tahayba adduunka horumar baa la gaaray adduunku afrika markii laga tago ama meelo badan oo afrika ka mid ah waa yar tahay inaad aragtid wadda magaalo ka baxdo magaalo kala gasho oo wan wey ah oo hal wadda oo baabuurta ay isdaawamarayso oo seedmaryaalkoodii ama haadadkoodii marar qaar ay isdaarayaan inta badan waddooyinka waxay leeyihiin wadda midna hoos u degayso midna kor soo fulayso oo isgarab socdo dadka oo free ah marka waddankan inta badan waddooyinka la isticmaalo nooca ma ah waa waddooyin yaryara ciriiri ah kenyana waxay ka mid tahay waddamada koreya ama marka la yidhaahdo badashada gawaarida la yihahdo isticmaalka ama kuwan barsonalka aadan ama kuwa kale ganacsiga ama sida traaglada ha noqdaan wadanka wadamada africa ugu horeeya kow ka yahay dadkiisina waa badanya populationka waa badan cid walbaba gaari way wada wadataa waddooyinkana way yaryihiin marka taasaa inta badan sababta iyadana khadar maxamuud xareed v o a nairobi
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij oo idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o e waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga v o e
bandhiga v o e kala soco laanta af soomaaliga ee v o e maalin kasta oo khamiis ah
weli waxaad dhegaysanaysaan galabta iyo wararka v o a markana war haddaana soo gaaray ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa sheegay inay dowladda soomaaliya ka go-an tahay inay qaado howlgal isugu jira mid militari iyo mid aan militari ahayn oo ka dhan ah ururada al-shabaab iyo daacish ra-iisul wasaaraha oo ka hadlay kulan maanta ay mas-uuliyiinta dowladda la yeesheen xubno ka tirsan golaha nabadda iyo amniga ee midooda afrika ayaa sheegay in howlgalka ka dhanka ah kooxdaasi uu noqon doono mid xoogan oo dhammaystiran waxa uu sheegay in ay ujeedadoodu tahay in la xajisto guulihii la gaaray iyo in dib loo furo jidadka ay marayso sahayda baabuurta ganacsiga iyo dadweynaha isku ee isku safraya sidoo kale jidadka oo la furo ayaa qeyb ka qaadanaya in dadka la gaarsiiyo kaalmooyinka ama gurmadka dadka abaaraha ay saameeyeen weli waxaad dhegaysanaysaan idaacadda v o a markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa inoo haya
meelo badan oo ka mida gobollada dalka waxaa xilligan ka jira abaaro ba'an oo waxyeello ku haya dadka iyo duunyadaba haddaba abaarahaasi sidee wax looga qaban karaa yayse saaran tahay mas-uuliyadda arrintaasi waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya axmed maxamuud xasan baasto iyo xildhibaan hore maxamuud geedi oo hilowle oo labaduba ka tirsan siyaasiyiinta soomaaliyeed waxaana hadalka ku horeynaya baasto mas-uuliyadda abaaraha horta waa wax ilaahay uu keeno oo mar walbaaba culays ku dhacaya bulshada iyo xoolaha saamayntaas ay leeyihiinna waxaa la rabaa in duunyaduna badbaado dadkuna badbaado ujeedka marka keliya ee nidaamka badbaadadaasi ilaahay baa wax badbaadiyay laakiin xagga dowladnimada waxaa iska leh oo awoodda koowaad iyo midda labaad iyo midda saddexaadba iska leh dowladdii dalka ka jirta inay wax ka qabato weliba waagii hore waxaa wax qaban jiray wasaaraddii arrimaha gudaha oo gobollada dalka iyo bulshada kulli ay hoos imaanayeen hadda waxaa la sameeyey wasaarad gaar u ah oo ah wasaaradda gargaarka iyo masiibooyinka waxaa loo sameeyey oo madaxweynuhu u magacaabay ergey gaar ah oo abaartaas iyo masiibadaasi maantay inuu u istaago juhdi iyo dadaal fara badanna uu geliyo maantana wuxuu hordhaca uu bilaabay iyo dhaqdhaqaaqa uu bilaabayna ay runtii tilmaamayso weji cusub iyo nidaam cusub oo wax lagu qaban karo marka waxaan anigu qabaa fikir ahaan waa shaqo ay leedahay dowladda soomaaliyeed haye maxamuud mas-uuliyaddu maanta waxaa ka jira soomaaliya ee abaaraha ah ee ah la dhihi karaan waxaa la yidhaaho siman ay ka siman yihiin dhammaan soomaaliya haba sii kala daraadee waxay mas-uuliyad ka saaran tahay cid kasta ee dareen leh muwaadin ah islaan ah waxhaysata ayay ka saaran tahay dowladda federaalka ahu ee dhowaan madaxweynaha la doortay shan iyo tobankii mii la doortay way muujiyeen rabitaan iyo dadaal iyo jecel yihiin in ay wax ka qabtaan balse dhaqaale ahaan ma awoodaan sidaa darteed waxay waajib ku tahay qof kastehe soomaaliya damiir leh islaam he wax haysta ee haysta wuxuu dhiibi karayo amba iimaanu wax ku bixi karaya haysta ayay mas-uuliyad ka saaran tahay in loo gurmado xoolihii way dhammaadeen oo dunyadu way dhammaatay dadkii ayaa hadda bilowdee waa inay dhammaan shacabka soomaaliyeed kaasas ugu horreeyaan ganacsatada ugu horeeyaan ilaahay mahadiisa culamaaudiinka warbajoogta in ay roolka iyo looyin qaataanoo dadkii iyo badbaadiyaan duunya meesha waa ka baxday marka mas-uuliyadda waxay saaran tahay oo iska leh dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan baasto adiga maxaad ku sababaynaysaa in mas-uuliyadda arrintan ay u taallo dowladda oo qura waxaan ku sababaynayaa in dowladda soomaaliyeed ay leedahay matalaadda dalka iyo badbaadada shacbigu waxaa mas-uul ka ah dowladda soomaaliya dowladduna waxay ilaalinaysaa badbaadada shacbiga sidaas daraaddeed meesha uu walaalkay ka yidhi qaybaha bulshadu qaybaha bulshadu hoggaanka dowladeed ee shaqadaas leh ee loo idmaday ee u istaagay inuu shaqadaasi qabto kaabiyadaha ay ku shaqaynayaan oo ay howlgelinayaan oo wax bixinaya oo shaqada wax ka qabanaya weeye maahane mas-uuliyaddu waa mid laba mas-uul oo isbarbar socota waa khilaaf iyo fidno iyo fawdo shaqada qofku ku magacaaban yahay iyo mansabka nidaamka dastuuriga iyo xukuumadda dalka ka jirta oo shaqaynayso shaqada leh waxaan qabaa inay iyagu leeyihiin loogana dambeeyo shaqadani lafdhabarkeeda ama tiirarka xaqa u leh inay qabtaan waa dowladdii soomaaliyeed oo dadka iyo dalkaba matalaysa wax kasta oo shaqaahoo la qabta oo maanta wuxuu u idmayaa dalka nidaamkaas la magacaabay ee dowladda soomaaliyeed inay qaybaha ay magacaabayso iyo cid kastoo meel u magacaawdana waxaa laga rabaa la xisaabtan la xisaabtankaasi iyo mas-uuliyaddaasi dawligaah laysku idmaday ayaa iska leh shaqadan abaaraha maxamuud geedi waxaad xustay in qaybaha bulshada ay u taallo wax kaqabashada abaaraha jira maxay samayn karaan ayay kula tahay shacabku waxaanu ku sababaynayaa in la arka dowladdu ama madaxweynuhu uu muujiyey rabitaankiisa in uu wax ka qabto dhibaatada shacabka soomaaliyeed haysa balse dhinaca kale waxaan ognahay oo jirta inaysu dhaqaalaha u hayo dowladda hadda curdanka oo isagoo hogaaminayo in aysan haysan dhaqaale iyo ku qabato haba yaraatee sidaa darteeda qof kastee islaama ee arkaysa qof soomaaliya dhimanaysa oo islaama qof kastee arkaya waxa soomaaliya maanta ka taagan cid kastee damiir lehe jeebkan wax ku jiraan amba iimaankooru fiican yahay in ay wax ku bixiso oo jeebkan wax ka bixiso waa wax ku waajiba midda kale marka dowladdii wixii ka tankeera ka weynaaday iska daata dowladda waaba dowlad curdan ahoon dhaqaalahayn oo tii horena waataad ogtihiinoo dhaqaalaha waddanka lama dhihi karo waxbay qarsanayaan waayo marka xilka la wareejinayay waxaa la yidhi madaxtooyada madaxtooya ayaa deyn lagu leeyahay oo halka dhaqalama jiro ayagana inkastoo loo magacaabay erge warqadihii oo u kala diray beesha caalamka iyo ciddii qusaysay warqadaho diray xataa weli looma soo jawaabin marka mar haddaan loo soo jawaabine xafiiskii loo magacaabo uusan weli howlgelin dadkiina uu dhimanayo sabab aan ku dhahno amba aqliga saliimka ku dhahaya dowladdaa waxkase laga rabaa wax macquula maahne cid kastee waxhaysata ee qalbigeedu qoyan yahay ee islaama ee og qiimaha ay leedahay naf bini aadamay badbaadisay ayay ku tahay waajib inay mas-uulaad iyu qaataan waxaynu joognaa gebagabadii doodda xalku muxuu yahay aan ku horeeya baasto xalku wuxuu yahay waxaan anigu aaminsanahay in shaqadani ay tahay shaqo ay leedahay dowladdii soomaaliyeed dadka dhibaatadu saamaysana uu yahay shacbigii ay iyagu wakiilka u hayeen oo ay matelayeen dhibaatadanna iyo abaarahanina wax weligood soo dhacayay weeyo dowladihii horeoo dhexe oo dhanba ay soo wada mareen sifihii hore abaarihii hore lagu xalliyey waxay ahayd in ay isdhex taageen goobaha ugu culus ee dalka abaartu ka jirta jirto madaxdii qarankaoo dhamme ay dhex istaageen oo ay qabanayeen carruurta fuuqbaxaysa iyo dadka dhibaataysan iyo waalidka ay ka muuqata diif iyagoo xambaarayo gaadiidkana saaraya diyaaradahana saarayaan hore u soo aragn maantay waxa uu xalkuu yahay in madaxda xamar joogta dhammaantood ay u istaagaan sidii ay dhibaatadu meelaha ay ka jirto ay u dhex istaagi lahaayeen oo loo badbaadin lahaa shacbiga soomaaliya haye maxamuud maxaad ku soo gebagabaynaysaa oo uu xalku ku jiraa xalku wuxuu ku jiraa hawshatan waxay u taallaa shacabka soomaaliyeed iyo cidda waxhaysata khaasatan ganacsatada soomaaliya shirkadaha waaweyn oo caankaa berigii hore maalan shirkado ajirla ka siiyaan maqli jiray oo wax ku bixiya abaarahan sida maalan hurmud oo kale dahabshiil oo kale marka annaga haddaan soomaali nahay haddaanu isku tashanno isu istaagno si qarannimo ah si islaamnimo ah haddaan u istaagno waxbaan qaba karaynaa waxbaa la badbaadi karayaa waa in aanu si aan qabiil ahayno deegaan ku salaysnayne islaamnimo iyo soomaalinimo iyo saa wax loo badbaadiyaa waa inaanu u istaagnaa kulligaaya intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen axmed maxamuud xasan baasto iyo xildhibaan hore maxamuud geedi owhilowle oo labaduba ka mid ah siyaasiyiinta soomaaliyeed tan iyo kulanti dambe nabaday
aad ayuu u mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo nala socodsiinaya xubintii dooda gaaban markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan wararkii cayaaraha maxamuud mascade oo jooga minnesota ayaa inoo haya
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay kooxda kubadda cagta ee barcelona ayaa habeenkii xalay ahaa si rasmi a u shaacisay inay ciyaaryahan robert lubandowski kala soo wareegtay kooxda kubadda cagta ee bayer munich islamarkaasina ay ciyaaryahanka la gashay heshiis ah inuu kooxda kubadda cagta barcelona u ciyaaro muddo afar sana xidigan ayaa barcelona waxa uu kacay lacag gaaraysa afartan iyo laba milyan oo ganiga ingiriiska ciyaaryahankan u dhashay reer poland ee soddon iyo saddex jirka ayaa waxa ay kooxdu ku soo bandhigtay tababarka ay ku sameyneyso magaalada miami ee gobolka florida ee wadanka maraykanka iyadoo kooxda kubadda cagta ee barcelona ay wadanka maraykanka afar kulan oo saaxiibtinimo kula ciyaari doonto kooxo kala duwan ciyaaryahan lubandowski ayaa waxa uu yidhi ugu dambeyntii waan imid waxaanan ku faraxsanahay ka mid noqoshada kooxda kubadda cagta barcelona maalmihii lasoo dhaafay waxay ahaayeen kuwo aada u dheer laakiin heshiiskii waa uu dhammaaday haddana waxaan xooggayga isugu geynayaa furitaanka qayb cusub oo nolosheeda ka mid ah nafsadeydana halgan cusub ayaa u bilaaban doona mar walba aad ayaan ugu faraxsanaa amabaan u doonayay inaan ka ciyaaro horyaalka waddanka sbain ee laliga una ciyaaro kooxaha waaweyn hadda waan ku faraxsanaha inaan ka mid noqdo kooxda kubadda cagta ee barcelona islamarkaana aan ku caawiyo kooxdu inay dib ugu noqoto hogaankii horyaalka wadanka sbain islamarkaana ay ku guulaysato koobab fara badan ciyaaryahan robert lubandowski ayaa kooxda kubadda cagta ee bayer munich waxauu ciyaarayay muddo siddeed sana ah isagoo siddeedaasi sano siddeed mar kula guulaystay horyaalka wadanka jarmalka ee bundesliga ciyaaryahan lubandowski muddadii u ciyaarayay kooxda kubadda cagta ee bayer munich waxa uu u saftay saddex boqol toddobaatan iyo afar kulan waxa uuna u dhaliyey saddex boqol afartan iyo afar gool kooxda kubadda cagta ee barcelona ayaa waxa uu noqonayaa xidigii afaraad ay kooxdu soo iibsato waxay hore usoo iibsatay ciyaaryahan ravina oo ay kala soo wareegtay kooxda kubadda cagta leeds united franka keze ciyaaryahankii reer ivory coste oo ay ka soo qaadatay kooxda kubadda cagta ac milan xidigan oo weliba si bilaasha ugu yimid kooxda iyo weliba ciyaaryahan andres christensen oo ay kooxdu kala soo wareegtay kooxda kubadda cagta ee chelsea cusmaan dembele oo barcelona u joogayna waxa ay kooxdu la gashay heshiis hor leh waxaana haatan kooxda kubadda cagta barcelona u muuqataa koox ciyaartooy wanaagsan isku hubaysay una diyaara in ay mar kale wacdaro ka dhigto horyaalka waddanka sbain iyo horyaalka qaaradda yurub ee champions league dhinaca iyo suuqa kala iibsiga ciyaartooydan haddii aan jaleeco kooxda kubadda cagta ee b s g ayaa waxaay u soo bandhigtay kooxda kubadda cagta ee manchester city inay isdhaafsadaan ciyaaryahanada neymar iyo bernardo silva laakiin arrintaasi waxaa gaashaanka u daruurtay kooxda kubadda cagta ee manchester city oo sheegtay inay ku qanacsan tahay kufar adeegista ciyaaryahan bernardo silva sidaa darteedna aanay dooneynin soddon jirka reer baraazil ee neymar kooxda kubadda cagta ee chelsena waxay ogolaatay inay kooxda kubadda cagta ee safiya siiso lacag gaaraysa konton iyo shan milyan oo ganiga ingiriiska si ay ugala soo wareegto ciyaaryahanka reer faransa ee julius conde laakiin dhinaca kale kooxda kubadda cagta ee barcelona ayaa wararku waxay sheegayaan lafteedu inay u xusul duubayso sidii xidigaasi ay gacanta ugu soo dhigi lahayd waa hagaag dhegeystayaal guud ahaana intaasi waxaan kusoo gabagabaynayaa xubinta ciyaaraha tan iyo kulan dambe waa mascaddo idila sidaa iyo nabad
aad ayuu u mahadsan yahay maxamuud mascade oo nala socodsiinayo wararkii cayaaraha dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhowaataan heestii safar iyo codkii cabdulqaadir jubba
heestaasi safar ee uu ku luqeeyo cabdiqaadir jubba ayaa u dambeysay idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaab ah tan iyo idaacaddeenna fiidnimo nabadgelyo